بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah in ka badan boqol askari oo lagu dilay weerare jamaacada nusratulislaam walmuslimiin ay maalmihii la soo dhaafay ka fulisay galbeedka afrika hay-adda qaramada midoobay oo walaac ka muujisay isticmaalka diyaaradaha daroniska oo ku soo badanaya gobolka sheegtayna in jamaacaadka jihaadiga ah ay door weyn ku leeyihiin adeegsiga diyaaradaha si yaryar ee wax burburiya dowladda ruushka oo xeelad cusub u adeegsanaysa dhoofinta shidaalkeeda xilli dowladaha reer galbeedka ay sii xoojiyeen cunaqabateennada mooskow ka saaran xagga daaqada kadib heshiiskii muqaawamada iyo yuhuudda warbaahinnada reer galbeedka oo sheegaya in trump uu xaqiijiyey guul siyaasadeed netanyahuna uu wajahayo fadeexad gudaha ah iyo go'doon caalami ah kadib tallaabadii hindiya ay lacagta shiinaha uga iibsatay shidaalka ruushka trump oo dignin u diray waddamada xubnaha ka ah ururka birikes kuna tilmaamay kuwa duulaan ku ah doolarka maraykanka maxaan ka naqaannaa kaalinta ay luqadda carabiga kaga jirto afafka ugu horeeya ee caalamka maxayse yihiin caqabadaha ay wajahayso xilli weerar ba'an luqaddaani ay ku hayaan dowladaha saliibiyiinta reer galbeedka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها waa hagaag waa maalinimo arbaca ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha rabiicu thaani sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa labadii toddobaad ee lasoo dhaafay waxa ay qaaday weeraro lagu beegsaday maleeshiyaadka xukuumadaha dabalilifyada ah ee ka jira galbeedka afrika kuwaas oo lagu dilay askar fara badan ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa duulaan ku qaaday saldhig ciidan oo maleeshiyaadka ciidanka burkina faso ay ku leeyihiin gobolka som maalinnimadii khamiista aynu soo dhaafnay allah fadligiina waxay mujaahidiinta howlgalkaasi ay ku soo qaniimaysteen ilaa laba gaari iyo hub kale oo isugu jira nuucyo kala duwan iyo sidoo kale diyaaradaha daroniska ee loo adeegsado sahanka natiijada duulaankaas ka dhalatay ayaana waxaa sidoo kale ka mid ah dilka ilaa sagaashan askari bayaan ka soo baxay jamaacada ayaa lagu sheegtay mas-uuliyadda howlgalkani iyadoo mu'asasada azalaaqah dhankeeda ay faafisay qaar ka mid ah sawirada khaniimadii mujaahidiintu ay gacanta ku soo dhigeen kuwaas oo ay ku jireen gaadiid dagaal waddanka maali ciidamada mujaahidiinta ayaa weerar ka miin ah waxa ay u dhigeen maleeshiyaad ka tirsan xukuumadda bomaako oo ku socdaalayay gobolka saygo isla sidoo kale weerar ka dhacay waddanka maali ayaa lagu beegsaday kolonyo ciidan waddanka burkina faso ciidamada mujaahidiinta nusratulislaam walmuslimiin ayaa maalinkii shalay waxay weerar ku qaadeen fadhiisan ciidan oo maleeshiyaadka xukuumadda wagaduugu ay ku leeyihiin gobolka daydego waxaana allah fadligii weerarkaasi lagu dilay ilaa shan askari halka mujaahidiintu ay soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan mu'asasada azalaaqah ayaa sidoo kale faafisay sawirada khaniimadii mujaahidiinta ay gacanta ku soo dhigeen isla burkina faso howlgallada oo ahaa kuwa tixan ayaa allah fadligii waxay mujaahidiintu sidoo kale ay weerareen fadhiisan ciidan oo ku yaala gobolka bam allah fadligiina waxaa weerarkaasi lagu dila ilaa kow iyo toban askari halka mujaahidiintu ay ku soo qanimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan oo ay ka mid yihiin gaadiidka fudfudud sidoo kale mujaahidiintu waxay weerar ku qaadeen fariisin kale oo maliishaadka xukuumadda burkina faso ay ku leeyihiin gobolka kaya waxaana allah fadligii mujaahidiintu ay ku soo qaniimaysteen hub isugu jira nuucyo kala duwan jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin ayaa sii xoojisay howlgalladeeda tan iyo sannadkan cusub tirakoob ay soo saartay bilihii lasoo dhaafay ayayna ku sheegtay in boqolaal askari lagu dilay weeraradii dhacay afartii bil ee lasoo dhaafay dhanka kalena takhriir ka soo baxay hay-adda qaramada midoobe ayaa lagu sheegay in jamaacadka jihaadiga ah ee ka howlgala galbeedka afrika ay sii xoojiyeen weeraradooda si gaar ahna ay isticmaalayaan tiknolojiyadda casriga ah diyaaradaha daroniska ayayna sheegtay in kaalin weyn ay ka qaadanayaan duulaanada ay fulinayaan tusaale waddanka maali warbixintu mar ay ka hadlaysay waxa ay sheegtay in jamaacadda nusratulislaam walmuslimiin oo taabacsan alqaacida ay fulisay tan iyo bishii abriil ee lasoo dhaafay weerar loo adeegsaday diyaaradahaasi daroniska ah kuwaas oo ka kala dhacay gobollada saygo iyo mubti iyadoo sidoo kale waddamada kale ee deriskala ah maali iyagana ay ka dhaceen howlgallo kuwaas la mid ah gaalada qaramada midoobe ayaana ka digaysa in haddii aan wax laga qaban horumarka xagga caskariga ah ay xaqiijinayaan jamaacadka jihaadiga ah ay mandiqada gebiahaanba gacantooda ku dhici doonto waxa ay sheegtay in tan iyo sannadkii ilaa mandiqada saaxilka ay weli tahay halka ay ka dhacayaan howlgallada ugu badan sannadkii ayaana laga diiwaan geliyey dhimashadii ugu badnayd ee qaaradda ka dhacday بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى لكم كل ما لح المصيف لها waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi
suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan xubinta maanta ku daahfuraynaa warbixin ka hadlaysa ruushka oo xeelad cusub u adeegsanaya dhoofinta shidaalkiisa xilli cunaqabateennada ka dhanka ah mooskow ay sii xoogaysanayaan marba marka ka dambaysa baaritaan ballaaran oo ay samaysay majalladda lobis ayaa muujinaya in ruushka uu tan iyo dhammaadkii sannadkii uu ku tiirsan yahay qolyo sida shabakad oo kale isugu xiran islamarkaana adeegsada maraakiibta duugoobay ee magacyada laga beddelay islamarkaana dusha sare laga taagay calamo ka duwan kuwii horay ay u adeegsan jireen sababta ugu weyn ee uu ruushka qolyahan gacansaarka ula yeeshay ayay warbixinta ku sheegtay inay tahay doonitaanka moskow ee ah in shidaalkeeda aanan marnaba cunaqabateyn la saarin islamarkaana dunida daafaheeda ay u dhoofiso weliba iyadoo adeegsanaysa maraakiibteeda maraakiib aanan ahayn kuwaasoo aanan laga shakin tan iyo dhammaadkii sannadkii laba kun labaiy labaatan ruushkuna uu adeegsanayay waxaa tusaale loo soo qaadanayaa markab loo yaqaanayo asalkiisa broxi balse shabakadan adeegsata maraakiibta duugoobay ay u bixisay bushba kaasoo dowladda faransiiska ay horaantii bishan aynu ku guda jirnay ee oktoobar ay ku qabatay meel ku dhow dekadda santanazari ee dalka faransiiska markabkan ayaa siday shixnad shidaal ah oo ay leedahay dowladda ruushka middan ayaa dhafakaar ku noqotay dowladaha reer yurub maadaama cunaqabateennadii xoogganaa ee ay saarayeen ruushka tan iyo markii uu galay dagaalka yukrain ay ka dhigan tahay halbacaad lagu lisay taasi cagsigeedna uu qaab siyaasadeysan uu shidaalkiisa ku dhoofinayey weliba isagoo ka fogaanaya maraakiibtiisa waxaa markabkan lagu qabtay dalka faransiiska warbixinta baaritaankeeda oo sii socda lagu sheegayaa in bishii abriil ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan uu horay u galay liiska kormeerka maraakiibta ee dalka estoniya isagoo muddo saddex sano gudahood magacyada iyo calaamadaha iska beddelay waxaana looga shakisanaa ayay warbixintu tiri in milkiyaddiisu ay leedahay shirkad qarsoon balse magaceeda lagu sheegay bag shibin limited oo ka diiwaan gashan jasiiradda seshalis shirkadaha noocan ah ee daahsoon islamarkaana maraakiibta duugoobay ku shaqaystaa ayuu xoojinaya ruushka sannadihii lasoo dhaafay in uu la yeesho macaamil xooggan si shidaalkiisa qaab nabdoon ay ugu geeyaan yurub weliba iyadoo aysan iman wax shaki ah waxay warbixinta oo sii socota tilmaamaysaa in ruushka lacag gaaraysa ilaa toban bilyan oo dollar uu sannadihii lasoo dhaafay ku maalgeliyey shirkadahan qaabka hoose ku dhoofiya shidaalka waxaana moskow u shaqaynaysay inta u dhexaysa shan boqol ilaa sagaal boqol oo markab taasoo ku tusinaysa xawliga awoodeed ee ay dowladda ruushka ka yeelatay jaanibkan maraakiibtan ayaa intooda badan waxay shidaalka u gudbinayeen dalalka turkiga shiinaha iyo hindiya halkaas oo lagu sifeynayey ama xitaa mararka qaarkii looga sii qaadayey goobo kale oo muhiim ah si loogu sii dhoofiyo qaaradda yurub haddii aan intaa uga tallaabno qodobkaas aan markan milicsanno warbixin ka hadlaysa maraykanka oo markan danihiisa ku beesgaraynaya tallaabooyinka yuhuudda iyo trump oo go'aankiisii heshiiska khaza lagu tilmaamay bilowga dhammaadka hannaanka siyaasadeed ee netanyahu warbixin uu baahiyey wargeeska the independent ee ka soo baxa dalka ingiriiska ayaa lagu tilmaamay in xabad joojinta khaza ay ahayd guul siyaasadeed oo u soo hoyatay trump halka sidoo kale ay calaamad u noqotay ayuu yidhi bilowga dhammaadka siyaasadeed ee ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu waxaa warbixinta majalladda oo sii socota lagu caddeynayaa in tallaabada trump uu qaaday lagu sifeeyey in ay tahay mid diblomaasiyadeed oo guud ahaan dhuunta qabatay siyaasiyiintii uga xooganaa maamulka gumaystaha yuhuudda iyo xitaa benyamin netanyahu waxaana lagu qasbay ayay tiri in israa'iil ay aqbashay joojinta dagaalka iyo sii deynta dhammaan maxaabiista filistiiniyiinta ah ee ay ku hayso xabsiyadeeda weliba iyadoo cagta cagta loo saaray waxaa wargeeska xogtiisa oo sii socota lagu yidhi trump ayaa u muuqday inuu si xeeladaysan uga faa'iidaystay xaaladdan si uu u dhiso sawirkiisa ah nabadoonka geesiga ah halka netanyahuna wakhti xaadirkan uu la ildaran yahay go'doon siyaasadeed oo heer caalami ah iyo hoosu dhac ballaaran oo ku yimid taageeradiisii gudaha tanina waxay la micno tahay ayay saxiifaddu tidhi in danaha talaabiib hadda ay si buuxda ugu hoos jiraan istaraatiijiyadda trump ee bariga dhexe waxaa markan lagu yidhi xogta warbixinta oo sii socota qorshaha trump keliya ma ahan inuu dhaco heshiis xabad joojineed islamarkaana maxaabiista la isdhaafsado balse sidoo kale tallaabadan waxa uu ugu talagalay in khaza uu ka dhiso maamul galbeed ballaarinta heshiiskii ibraahimiyada ee caadiyeynayey cilaaqaadka waddamada islaamka iyo maamulka gumaystaha yuhuudda iyo hirgelinta xalka labada dowladood dhammaan damacyadan iyo kuwo kale oo daahsoon ayaa ku hosjoogan sida majalladdu ay sheegayso xabad joojintii trump uu horboodayey ee hal maalin ka hor lagu saxiixay gudaha dalka masar kadib tallaabadii ay hindiya lacagta shiinaha uga iibsatay shidaalka ruushka trump oo digniin u diray waddamada xubnaha ka ah brikes kuna tilmaamay kuwa duulaan ku ah dollarka majalladda business standard ayaa daabacday warbixin ay ku sheegaysay in madaxweynaha maraykanka donald trump uu fariin adag u diray ururka brikes isagoo ku tilmaamay kuwa duulaan ku ah dollarka maraykanka kadib markii ay hindiya ku iibsatay shidaalka ruushka lacagta shiinaha ee yuwanka halkii markii hore ay isticmaali jirtay dollarka ama dirhamka imaaraadka carabta hadalka trump ayaa durbadiiba abuuray muran siyaasadeed iyo dhaqaale oo cusub maadaama uu si toos ah ugu goodiyey dalalka ku bahoobay ururkaas waxauu madaxa aqalka cad xilli uu la joogay madaxweynaha argentiin uu sheegay in waddamada ku bahoobay brikes ay muddooyinkii lasoo dhaafay qaadayaan tallaabooyin duulaan cad ku ah dollarka maraykanka waxauna yidhi brikes waa weerar lagu qaadayo dollarka waxaana u sheegayaa dhammaan dalalkaas haddii aad rabtaan inaad cayaartaas cayaartaan waxaan canshuuri doonaa dhammaan badeecooyinkiinna kadibna idinka ayaa ka laaban doona ururka brikes oo markii hore ka koobnaa baraaziil ruushka hindiya shiinaha iyo koonfur afrika ayaa hadda si aad ah loo ballaariyey ilaa toban dal ayaana xubno buuxa ka ah waqti xaadirkan kuwaas oo kale ah baraaziil ruushka hindiya shiinaha koonfur afrika masar etoobiya iiraan imaaraadka carabta iyo induneisiya dareen farxad iyo walaac isku lamaanan ah oo laga soo sheegaya marinka khaza kadib markii labada dhinac ay dhammaan wadadaayeen maxaabiistii la kala haystay warbixinno isdabajoog ah oo ay daabacayeen wargeysyada caalamka ayaa saacadihii lasoo dhaafay iftiiminayey xaalad dareen iyo farxad isku dhaf ah oo laga dareemayo gudaha marinka kadib heshiiskii qalinka lagu duugay ee ka dhacay magaalada sharma sheekh ee dalka masar kaasoo ay wada gaareen kooxaha muqaawamada filistiin iyo maamulka gumaystaha yuhuudda kadib laba sano iyo maalmo oo dagaal ah heshiiskan waxa uu horseeday in dhammaan maxaabiista labada dhinac ay kala haysteen la kala wareejistay islamarkaana saacadihii ugu dambeeyey xitaa yuhuudda lagu wareejiyey meydadkii ku jiray gacanta kooxaha muqaawamada filistiin wargeeska limonde ee ka soo baxa faransiiska waxa uu sheegayaa in dadka reer khaza ay ku jiraan xaalad isugu jirta farxad iyo walaac farxaddu waa meesheeda ee waana in gumaystuhu uu marinka ka baxay isagoo aysan hal qorshe u hirgelin laba sano kadib dagaalka balse xaaladda walaaca ah waa in ay bulshada reer filistiin ka baqayaan in gumaystuhu uu ballanka ka baxa maadaama lagu wareejiyey dhammaan maxaabiistii laga hayay waxay warbixintu caddaynaysaa in maamulka sahyuuniga uu caan ku yahay ka bixidda heshiisyada noocan oo kale ah taariikh soo jireen ahna uu u leeyahay sidaba uu allah subxaanahu wa tacaala horay ugu caddeeyey kitaabkiisa munasalka ah dhinaca kale majalladda macaariif waxay qirtay in heshiiskan uu yahay mid culus marka laga hadlayo in ay darfuhu ilaaliyaan qodobada lagu heshiiyey walow walaaca ugu xooggan laga muujinayo dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda yaa maamuli doona marinka khaza iyo murannada ka dhalan kara isaguna waa qodob kale oo si aad ah u taagan tan iyo markii heshiiska qalinka lagu duugay islamarkaana la saadaalinaya in xiisadda barteeda uu ku soo celin doono khubaro badan ayaana aaminsan in kani uusan ahayn heshiis dhammaystiran oo ay dhinacyadu gaareen dagaalkuna uusan sidan kusoo afmeermi doonin balse xaaladdu ay tahay mid la kala nasanayo oo la kala wareejisanaya oo keliya maxaabiista guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى wahagaag imikana waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad warbixin ku saabsan ahmiyadda luqadda carabiga iyo kaalinta ay kaga jirto afafka kale ee dunida xilli duulaan saliibi ah ee wajahaysa luqaddaasi waxaa inoo eegayaa walaalkeen xaarit cabduqaadir
carabiga waxaa maanta marka laga hadlayo horumarada xagga luuqadeed ee gudaha shucuubta uu wajahayaa culisyo kala duwan waxaana ay maraysaa luuqadan qurbo ay ugu horeeyaan dadka ay kala kulmayso kuwa iyada ku abtirsada ee waddamada carabta maqaalka uu qoray doctor inas ee si qoto dheer waxa uu u muujiyey qaabkayo asbaabaha luuqadan ay usoo gaartay heerka ay maanta joogto oo ah inay gooni ka noqotay nolosha maalinlaha ay shucuubtii sida aadka ah u adeegsanayey luuqadda fusxada ee qur-aanka uu ku soo degay wuxuu inas sheegay in luuqadda carabiga ay si tartiib tartiib ah adeegsigeeda uu uga sii dabargo-ayo bulshada dhexdeeda waxaana arrinkaas u sababiyey dhowr arrimood sida isticmaalka fusxada oo laga saaray noloshii maalinlaha isagoo tilmaamay in dad badan oo carab ah aysan fusxada ku hadlin markay la xidhiirayaan qoysaskooda asxaabtooda iyo bulshada kale sidoo kale wuxuu sheegay in heerarka aqoonta casriga ah ee aan lagu bixin carabiga ay saameyn ku leeyihiin jiritaanka carabiyada cilmiga casriga ah sida teknolojiyadda iyo sayniska ayuuna sheegay in inta badan lagu dhigo luuqado kale sida afka ingiriiska wuxuu mid ka mid a asbaabaha ugu muhiimsan ee sii baabi'inaya luuqadan uu ku sheegay dugsiyada caalamiga iyo kuwa ajaanibka oo wada weeraro ay ku bahdilayaan muhiimadda luuqadda carabiga iyagoo ardayda wax ku baraya luuqado kale taasoo keentay in waalidiin badan la arko iyagoo ku faanaya in ilmahooda kasoo tag inuu ku hadlo uusan xitaa aqoonba u lahayn carabiyada fusxada ah taa beddelkeedna uu baranayo luuqadaha casriga sida ingiliishka ee dadka wax lagu baro siday aaminsan yihiin sida uu soo sardinayo doctor inas maxruus oo wax ka qoray marxaladda qurbada ee luuqadda carabiga haddaba waxaan qaybtii hore ee warbixintan ku ogaanay dhinac ka mid ah ahmiyadda xooggan ee muslimiinta ugu jirta luuqadda carabiga iyo doorkeeda xooggan ay ku leedahay isku xirka ummadda iyo diintooda maadaama carabiyadu ay tahay mid ay ku qoran yihiin qur-aanka axaadiidta iyo nusuusta sharciga waxaa halkan marka ay marayso isweydiin mudan sidee loo soo celin karaa ahmiyaddii ay lahayd luuqadan hoobashada ay la damacsan yihiin hay-adaha reer galbeedka si bulshada loogu ilaaliyo badqabkeeda iyo xiriirka ay la leedahay diinta islaamka waxaa jira dhowr wasaa'il oo lagu ilaalin karo waxaase ugu muhiimsan in bulshada ay ku xidhnaato qur-aanka iyo barashadiisa sida uu qabo al-ustaad cabdiraxmaan bile wasaaisha ugu muhiimsan ee ummaddu ay uga bixi karto qurbada carabiga waxaa ka mid ah inay ummaddu noqoto ummad qur'aani ah yacni umma qur'aaniya murtabita bilqur'aani alkariim ummad ku dadaasha barashada iyo xifdinta iyo daraasaynta kitaabka qur'aanka waxaad og tihiin kitaabka qur'aanka kariimka ah inuu ku soo degay bilisaanin carabiyin mubeen si guud barashada qur'aanka kariimka waxay ka qayb qaadataa culuumta islaamiga barashadeeda way fuudaysaa si gaar ah markaan usoo noqonno luqadan carabiga maadaama uu ka samaysan yahay afdalu luqa wa afsaxuhaa luqaad midda ugu fadliga badneed ugu fasaaxada badneed qofku hadduu ku dadaalo barashadiisa iyo fahamkiisa daraasayntiisa waxaa ka dhalanayso inuu qofkaasi noqdo qof luqadda carabiga u furanto luqadda carabiga u baxda waxay dhahaan qur-aanku qaamuusu man laa qaamuusa lah waa qofkii aan qaamuus lahayn qaamuuska wax ka baaranaya kelimaadka carabiga haddii aad dib u fiiriso uga baarto akarkooda qur-aanka kariimka waa laga helaya xataa kelimaadka mucaasirka ee maanta la adeegsado waa ay ku jiraan waana laga helayaa sidaa darteed qofka ku dadaala barashada qur-aanka kariimka waxaa u fuudaanaysa inuu barto luqada carabiga ummadduna waxay uga bixi kartaa qariimnimada carabiga qoraysh markii lagu soo dejiyey nebiga sala allahu caleyh wasalam qur-aankii iyo aayadihii ay arkeen ayagoo haddana carab ah waxay aad ula sii dhaceen ula sii riyaaqeen quruxda uu qabo iyo sida macaanta badan uu isku saaran yahay taaliifkiisa wanaagsan weliid bnu muqiira waxaa laga soo guuriyey inuu yidhi wallaahi laqad samictu minhu kalaaman maa huwa min kalaami alinsi walaa min kalaami aljinni wa ina lahu laxalaawa wa ina calayhi ladalaawa wa inahu la yuxadimu maa taxtah wamaa yaquulu hada bashar yacni waxay fahmeen quruxda uu qabo iyo fasaaxadiisa ayagoo haddana carab ahay in fasaaxada nooca oo kale ah xataa carabigoodii aan laga helayn taana waxaan ka qaadanaynaa in qofku hadduu ku dadaalo barashada qur-aanka kariimka ay u fuudaanayso fahamka luqada carabiga saameynta ka dhalatay faafidda lahajaadka ka faracma carabiyada oo caqabado xoogan ku haya fahamka carabiga iyo luuqadda fusxada waxaa ka mid ah in dhalinyaro badan oo ku nool waddamo carab ah ay kala saari waayaan qur-aanka iyo carabiga caadiga ah sida ka muuqata codadkan idinku soo maqan
والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الذين كتب حرام قرآن ما فينا نحرف أو نخ- نخربط أن الإنسان لفي خسر وأن الذين آمنوا مو وإنا انتبه نحن بالقرآن حتى الحرف بدنا ننتبه ما نخربط فيه sida laga dhihan karo codadkan kuwani oo bulshooyin dhan oo qur-aanka la xameynaya arrinkaasna marka laga yimaado in in badan oo ka mid ah dadka ay ka jeesteen qur-aanka haddana uu bannaanka keenay sida uu hirgelay damicii gaalada ee ahaa in muslimiinta lagala dagaalamo luuqadii fusxada ahayd ay ku fahmi lahaayeen qur-aanka taasoo sidoo kale ku adkeynaysa inay fahmaan macaanidiisa iyo mafhuumka halka uu beegsanayo carabigu waa luuqad fahamkeeda ay muhiim u tahay qofka muslimka ah furana waxaa u noqotaa inuu fahmo diintiisa suuban ee islaamka carabiyadu waa fasal dheer oo ka mid ah fusuusha xadaaradda insaanka waxaana soo jirtay qarniyo iyo kumanaan sano dhinac ka mid ah maraaxiishii ka horreysay carabiyada fusxada ee maanta jirta iyo kadib markii uu soo degay qur-aanka waxaa arrimahaas aan wax ka weydiinay al-ustaad cabdiraxmaan bile maraaxishii ay soo martay luqada carabiga hata si guud khilaaf badan ayaa ka taagan luqada carabiga asalkeeda halka uu ka yimiday ninka ugu horreeyey oo ku hadlay qaar waxay dhahaan waa luqatu aadama fi ljanna waa luqadii nabiyullaahi aadam jannada markuu joogay uu ku hadlayey qaar waxay dhahaan awalu man takalama biluqa alcarabiya waa yacru ibnu qaxdaan qaar kale waxay dhahaan awalu man takalama biluqa alcarabiya waa ismaaciil ibnu ibraahim calayhim assalaam adugu si guud waxaan dhihi karnaa luqada carabiga waxay ka mid tahay luqaadka ee laisku yidhahdo alluqaatu saamiya luqaadka saamiga ah ayaga qudhooda aad u fara badan laakiin waxay dhahaan luqadda ugu intishaarka badan ugu faafidda badan alluqaat asaamiya waa luqada carabiga waxay soo martay maraaxil dhowr ah waxay dhahaan marxaladii koobaad waa marxalah nash'atu luqa alcarabiya waa marxaladii ay soo kabciyday soo barbaariyday luqada carabiga dhulka saamiyiinta dhexdooda waa xijaaz iyo yeman iyo dhulkan loo yaqaano aljaziira alcarabiya marxaladda labaad waxay ku sheegaa inay tahay marxaladii alcarab albaa'ida carabiga ay ku hadlayeen carabtii loo yaqaan alcarab albaa'ida sida thamuud iyo heer caad iyo kuwii lamidka ahay ayaduna waxay ahayd lahajaad fara badan qabiilo kasta waxay ahayd lahajaad u gaar ah ay ku hadasho marka qabaaishaasi lahajaadkoodii waa marxalo ka mid a maraaxisha ay soo martay dhahan luqada carabiga ugu dambayntiina luqadoodii lahajaadkoodii waxay ku darsantay luqadii loo yaqiin alluqa alaaraamiya qabla alislaamna way baaba'day sidaa darteed xog badan iyo macluumo badan lagama haayo marxaladda saddexaad ee luqada carabiga ay soo martay maraaxiisheeda ka mid ah waa alluqa alcarabiya alfusxa waa midda ay ku qoran yahay adabka carabiga ee jaahiliga luqadan alcarabiya alfusxa waxay ku faaftay xijaaz iyo najdi ayadoo qudheeda ayaa waxay lahayd lahajaad oo aad u kala fog sababtoo ah qabaa'il ay ahaayeen carabtu qabiilo kastana lahajadooda ugaarka ayay ku hadli jireen waxaana laga dareemayaa marka aad fiiriso adabka carabiga iyo shucaradii gabyadooda inay yihiin gabayo inta badan ka hadlaya noloshii baadiyaha iyo nolol ka fog altaxadur waatamadun waana xaaladda ay ku sugnayeen carab xilligaa waxaa ku xigtay marxaladii fiditaanka ee carabiyadu ay ku faaftay caalamka waxaana xilligii futuuxaadka islaamiga oo ay badanayeen dadka soo gelaya islaamka ay luuqadani gaartay magaalooyin fogfog sidoo kale futuuxaadka islaamka waxay horseedeen in carabigu uu si xaddaafa ugu fido dhulal badan halkaas oo ay la falgashay luuqado iyo dhaqano kale taas oo kobcisay luuqada carabiga islamarkaana dhidabado u taagtay aqoon ilbaxnimo iyo dhaqan midaysan oo suuban xilligaas waxay tartan adag iyo taxaddi xooggan ay la gashay luuqadihii ku faafsanaa dhulalka ay gaareen muslimiinta sida afafkii farrisiyada siryaaniga aaraamiga qibdiga amaziiqi iyo sidoo kale afka latiiniga muddo aan ka badnayn boqol sano gudaheed luuqadda carabiga waxay ka adkaatay dhammaan luuqadahaasi oo waxay noqotay luuqad guud oo laga isticmaalo dhulalka islaamka uu ku faafay sababaha sahlay faafitaankeedana waxaa ka mid ahaa qabaa'ilkii carabta ku baahay dhulalkaasi xiisaha loo qabay barashada qur-aanka iyo luuqadda carabiga oo noqotay midda rasmiga ah ee xafiisyada iyo maamulka oo ay sii dheereed awoodda iyo tayo gaar ah oo ay lahayd luuqaddan waxay ka dhigtay mid si fudud loo baran karo looguna hadli karo mid ka mid maraaxishii ugu muhiimsanaa ee soo martay carabiyada fasxada ah waxaa ka mid ah marxaladii ururinta iyo diiwaangelinteeda waa kan mar kale al-ustaad cabdiraxmaan bile wixii ka dambeeyey qarnigii lixaad ee miilaadiga luuqada carabiga waxay gashay marxalad cusub waa markii uu soo degay qur-aanka kariimka laguna soo dejiyey lahjadii iyo luuqadii quraysh uu ka hadlaysay weliba midda ugu fasaaxada badneed xilligaa wixii ka dambeeyey qur-aanka kariimka la soo dejiyey waxay bilaabeen carabo idil in ay ku midoobaan lahja waaxida oo ah lahjatu quraysh waana lahjatulfusxa markii la soo saaray nabiyulaahi moxamed sala allahu caleyhi wasalam waxaa lagu soo dejiyey alqur'aanulkariim wuxuuna ku soo degay luuqadii quraysh ay ku hadlaysay oo aheyd lahjadihii xilligaa lagu hadlayay lahjada ugu fasaaxada badneed xilligaa wixii ka dambeeyey waxay bilaabeen carabta intii ka soo hartay in ay luuqadaas qur-aanku uu ku soo degay ay ku midoobaan inta badanna ay ku hadlaan ayada say u socotay wixii ka dambeeyey ilaa ay qarnigii labaad hijiriyada waxaa bilowday in la qoro la diiwaan geliyo ebilka hore luuqada carabiga waxaa lagu kala qaadan jiray gabayadeeda ashcaarteeda si shafawi ah ma jirin wax qoran waxay ahayn wax iska saliiqi ah laakiin waayihii dambe waxaa bilowday in la qoro luuqada carabiga qawaamiis loo dejiyo macaajim loo dejiyo la sharaxo macaanideeda iyo qaraa'ibteedaba wixii markaas ka dambeeyey carabiga wuxuu muslimiinta u ahaa luuqada koowaad ee caalamka iyadoona uu sii xoogaystay xidhiirka ka dhexeeya luuqadan iyo ilbaxnimada islaamka maadaama ay luuqadan aasaasba u ahayd xadaaradda islaamka waxay ka baxday heerkii ay soo ahayd luuqad isgaarsiineed oo keliya una gudubtay luuqad cilmiga fikirka iyo adabka ama suugaanta caalamiga ilbaxnimadii islaamka waxay la kobcisay luuqadda carabiga gaar ahaan intii lagu guda jiray qarniyadii dhexe markaasoo carabigu noqday luuqad caalami ah oo lagu horumariyo funuunta arrimaha bulshada sida daawada culumta qeybahada kala duwan iyo farshaxanka qarniyo ka horna madiqadan geeska afrika waxaa la sheegaa in carabiga uu ku lahaa mansilo khaas ah iyo muddaan gaar ah dhulka soomaalidana maadaama muslimiinta soomaaliya lagu ammaano inay yihiin dad ahlul qur-aan waxay dhanka kala ahaayeen kuwa aad u jecel carabiga waxna ku bartaa inkasta ugu dambeyn uu bilowday qorshe geyiga looga ciribtirayo carabiga qoraalka laatiinigana lagu keenay dalka sida uu sheegaya al-ustaad abu maxamed waxaan ognahay dadkan soomaalida ah in luuqadda carabiga lagala dagaalamay waxaan ognahay soomaalidu waagii hore inay qori jireen xarafka carabiga ah oy soomaaliga carabiga ku qoran jireen waxaan ognahay in si kas ah arrintaa looga leexiyey oo luqadoodii lagu qoray laatiin waxaan ognahay taa inay keentay in markii manaahijtii soomaaliya lagu qoray kelimaadkii luqaddii carabiga xuruuftii laga takhallusay inuu soo baxay jiil fara badan oo aqoontiisu ku kooban tahay af soomaaligiisa ugu dambeyn waxaa in la xusa muudaan in mid ka mid a maamulada dabriilif ka wareeg galbeedka ee dagaalka ba-aan kala dhexeeyo luuqadda carabiga uu yahay midka kooxda ridada ee haatan uu hogaamiyey murtad gurguurte kaasoo kooxdiisu dhowaan ay ku dhawaaqday in afka sawaxiliga ee looga hadlo badi wadamada geeska afrika ay kusoo dari doonto manaahijteeda waxbarasho sida uu ku sheegay hadal uu dhowaan jeediyey murtad gurguurte waxa uu sheegay in manaahijta iskuullada iyo jaamacadaha lagu dhigi doono luuqadda sawaaxiliga iyo barashada ku hadalkeeda wasiirka wasaaradda waxbarashada ee kooxda ridada ayaa isna waxa uu sheegay inay ku horan yihiin sidii sawaaxiliga looga dhigi lahaa luuqadda koowaad ee xiriirka ganacsiga iyo sidoo kale waxbarashada ayna ku bedeli doonaan booska luuqadaha kale ee ugu jiraan sida uu warka u dhigay sawaaxiliga ayaa ah luuqad looga hadlo deegaanada ku dhereersan xeebaha koonfurta ka xiga soomaaliya si kastaba kooxdan ayaa waxay hore hoos ugu dhigtay heerkii iyo ahmiyaddii ay carabiyadu ku lahayd manaahijta waxbarasho ee gudaha soomaaliya waxaa hadda maraaxisha hoose ee dugsiyadeeda lagu dhigaa afka soomaaliga halka tacliinta sarena ay ku bixiyeen luuqadda ingiliishka hase ahaatee luuqadda carabiga waxay boos iyo makaan muuqda ku dhex leedahay gudaha madaarista iyo iskuulada iyo sidoo kale macaahidda islaamiga ee ka furan wilayaadka ee maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee mujaahidiinta oo mas-uul ka ah arrinkaas ay dadaaladiisu ku firirsan yihiin bartamaha iyo koonfurta soomaaliya بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaa i nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى